habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington
waa fiidnimo isniina afar iyo tobanka disembar sanadka laba kun iyo labaatan waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo bogga v o a somaly dot com idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya anigoo jamaal axmed cusmaan iyo nuur xasan nuur bukhaari
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid ah mas-uuliyiinta gobolka hiiraan oo ka hadlay al-shabaab oo weerartay gaadiid u kala gooshayay gobolada hiiraan iyo bakool gaadiid degmada beledweyne ka baxay bakool u rarnaay ahaa laba iyo toban baabuur siddeed baabuur waa la gubay afarna waa fakatay meeshaasna waxaa waa meel la yidhaahda bakool ciidamadii bakool ka soo baxayna way ku dagaalameen waxaad kaloo degaysan doontaan warbixin ku saabsan dibudhacyada doorashooyinka soomaaliya maadaama dibudhac badan uu jiro doorashooyinkii hore lasoo dhaafay wakhtigaan runtii doorashadu waxay ahaan jirtay gabogabo haddii aan soo qaadano kii ugu dambeysay labadii kun iyo lix iyo toban xilligan waxaaway doorashadii way dhawaata aqalka waa la dhaarinaya waxay dooranayeen guddoonkoodii iyo baarlamaanadu haddana weliba qodobadaasi iyo warar kala duwan oo ku saabsan soomaaliya ayaan idiin haynaa balse marka hore kusoo dhowaada warkii dunida iyo maxamed bashiir cabdiraxmaan
codbixinta ay dadku sida tooska ah uga qaybgeli karaan ayaa maanta oo isniin ah ka bilaabanaysa gobolka georgiya ee maraykanka halkaasi oo laba doorasho oo wareegga labaad ah ay go'aan ka gaari doonaan xisbi siyaasadeedka haysta aqlabiyadda aqalka senadka maraykanka muddaxileedka cusub ee bilaabanaya bisha januari dimuqraadiyiinta ayaa la baratamaya laba senatar oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga kadib markii uusan musharaxna ku guulaysan aqlabiyad buuxda ee doorashadii kuraastan ee la qabtay saddexdii bishii nofembar xisbiga jamhuuriga ayaa haatan haysta konton xubnood oo ka mida boqolka xubnood ee aqalka sare halka dimuqraadiyiintuna ay leeyihiin ilaa afartan iyo siddeed mudane laakiin iyadoo dimuqraadigu ay ku guulaysteen doorashadii madaxtinimada islamarkaana madaxweyne ku-xigeenka maraykanku uu leeyahay codka kala saarista ee senadka dimuqraadiyiinta ayaa heli kara aqlabiyadda aqalkaasi waa haddii ay ku guulaystaan labadan kursi ee gobolka georgiya musharaxa dimuqraadiga rafael warnak ayaa isku dayaya inuu kursiga kala wareego senatarka jamhuuriga ah kelly lavler halka dimuqraadiga kale ee john osaf uu la tartamayo senator david berdu oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga codbixiyaasha waxa ay haystaan ilaa koob iyo soddonka disembar qaybo ka mida gobolka si ay codkooda u sii dhiibtaan ka hor taariikhda doorashada guud la qabanayo oo ku beegan shanta bisha janaayo safaaradda maraykanka ee khartuum ayaa sheegtay in maamulka madaxweyne donald trump uu suudaan ka saaray liiska maraykanka ee dalalka maalgeliya argagixisada safaaradda ayaa ku sheegtay qoraal ay soo dhigtay boggeeda facebooka in ka saarista suudaan ee liiska ay dhaqan gelayso laga bilaabo maantoo isniin ah suudaan ayaa lagu daray liiska dalalka maalgeliya argagixisada sannadihii kun sagaal boqol iyo sagaashamiyadii markii ay suudaan si kooban u martigelisay hogaamiyihii alqaacida usaama bin laadin iyo mintidiin kale oo la baadigoobayey ka saarista suudaan ee liiska dalalka argagixisada maalgeliya ayaa dalkan afrika ku yaalla ka caawin karta inuu helo amaah caalami ah si uu dib ugu soo nooleeyo dhaqaalihiisa burbursan sidoo kale waxa ay muhiim u tahay in dowladda suudaan ay caadiyeyso xidhiirkeeda diblomaasiyadeed ee israa'il ergada loo yaqaano electoral college-ka ee codka ugu dambeeya ee lagu doorto madaxweynaha maraykanka ayaa lagu wadaa inay maanta oo isniin ah ku kulmaan dhammaan gobollada dalkan maraykanka iyo magaalada caasimadda ah ee washington iyadoo la filayo inay si rasmi ah u ansixiyaan doorashada uu shacabka maraykanku ku doortay joe biden oo lagu wado inuu noqdo madaxweynaha lix iyo afartanaad ee maraykanka saacado ka hor inta aysan kulmin ergada doorashada ayuu madaxweynaha uu wakhtiga ka sii dhammaanayo ee donald trump waxauu ku adkaystay sheegashadiisa ah inuu isagu doorashada ku guulaystay waraysi uu axaddii siiyey telefishinka fox news ayuu madaxweyne trump ku sheegay in aysan doorashadu dhammaan xitaa haddii maxkamadda sare ay diiday dacwadihii uu xisbigiisu geeyey si biden loogu diido guusha qaar ka mida gobollada muhiimka ah ee uu isagu helay trump ayaa sheegay inuu sii wadi doono dacwadaha maxkamadaha maxalliga ah isagoo intaa ku daray inuu rumaysan yahay in looga shubtay codadka qaar ka mida gobollada maraykanka sida pennsylvania michigan iyo georgia madaxweynaha la doortay joe biden ayaa doorashadii madaxtinimada ee bishii nofembar la qabtay waxa uu ka helay codadka ergooyinka oo gaaraya ilaa saddex boqol iyo lix isagoo u baahnaa laba boqol iyo toddobaatan si uu noqdo madaxweyne caawa fiidkii bariga maraykanka ayaa lagu wadaa in joe biden uu khudbad u jeediyo shacabka maraykanka markaasi oo ay soo bixi doonto natiijada kama dambaysta ah ee ergooyinka madaxweynaha doortay gobollada maraykanka warkii dunidana dhegaystayaal waa naga inta
mahadsanid maxamed bashiir cabdiraxmaan oo warkaynu akhrinayay kaasi ahaa guddigii wadahadallada ee ganacsiga midooda yurub iyo britain ayaa dib u bilaabay wadaxaajoodiyadii iyagoo isku dayaya inay heshiis ka gaaraan qodobada laysku mari waayey axaddii shalay ahayd in ay labada dhinac heshiis kama dambaysa ay gaaraan warar lagu kalsoon yahay oo soo baxayay dadka kaagdhow goobta uu shirka ka socdo ee brussels ayaa sheegaya in labada dhinac ay rajo ka qabaan heshiis ay gaaraan hase yeeshee ra-iisul wasaaraha britain boris johnson ayaa ka digay inay u badan tahay in heshiis la-aan ay ka baxaan midooda yurub wararkii ugu dambeeyey waxaa london ka soo diray wariyaha v o a cabdixaafid cawil ismaaciil ma aha markii ugu horeysay ee ay labada dhinac gaari waayaan heshiis muddana lagu kordhiyo xilliyadii ay qabsadeen dad badanna waa ay u caddayd in muddada la kordhinayo ra-iisul wasaaraha britain boris johnson iyo madaxa midooda yurub ursula von der leyen ayaa telefoon dheer oo ay shalay ku wada hadleen kadib shir jaraa'id oo kooban oo ay wada qabteen ku sheegay inay wadahadalladu sii soconayaan inay xataa shirkaasi jaraa'id wada qabtaan ayaa rajo muujisay maay sheegeen ilaa muddada ay wadahadalladu sii soconayaan laakiin koob iyo soddonka bishan disembar way ku khasban yihiin inay heshiis labada dhinac gaarhaan xilligaas waxaa ku eg inay britain u hogaansanaato xeerarka yurub toddobaadkan ingiriisku waxaa u diyaariyey maraakiibta ciidamada badda ee ilaalayn doona xeebahooda haddii aan heshiis la gaadhin arrinkani waxa uu ka cadhaysiiyey qaar ka mida madaxda yurub waxaana xataa mas-uuliyad darro ku tilmaamay xubno ka mid ah baarlamanka britain waa maxay haddaba qodobada la isku mari laayahay maxamed ibraahim hirare oo degan magaalada galaasgow kana faallooda arrimaha yurub ayaan su-aashaasi weydiiyey qodobada ugu waaweyn ee la isku mari laayahay waxaa ka mid ah shuruucda la xidhiidha waxa la yidhaahdo gargaar qaran amaba tusaale ahaan inay dowladda u k oo kale ay shirkadaha waddankan laga leeyahay u fidin karto dhaqaale ay ku caawinayso dhaqaalahaas oo aan u furnayn shirkadaha laga leeyahay midooda yurub oo waxaa kaloo iyaguna doodii ay ka taagan tahay cidda u garliqi karaysa haddii labada dhinac midkood waa yurub iyo u k ay jabiyaan wixii lagu heshiiyey sidoo kale waxaa aad laysugu hayaa arrinta la xidhiidha cidda loo ogolyahay inay ka kalluumaystaan biyaha waddankan u k wadamada yurub ee iyagu daneeya inay ka kalluumaystaan biyaha u k oo kale sida faransiiska ayaa waxay sheegeen in aanay ansixin doonin wax heshiisoo la gaadho haddii aan loo ogolaanin inay ka kalluumaystaan biyaha wadankan u k taasina caqabad bay ku noqonaysaa wixii heshiis la gaadho maadaama ay tahay in toddobiyo labaatanka wadan ee ku jira midooda yurubba ay wada ansixiyaan wixii heshiisa ay isla dhigaan
sida uu u hadlaya ra-iisul wasaaraha britain iyo xubno ay ka mid yihiin wasiirkiisa arrimaha dibadda waxaad moodaa inay diyaar u yihiin inay britain ka baxdo yurub iyada oo aan ganacsiga xorta ah laga heshiin qodob ilaa sanadkii labada kun iyo lix iyo tobankii miiska yaalay ayaa ah inay britain u madax bannaanaato arrimaheeda waa maxay haddaba madax bannaanidaasi waa kan mar kale maxamed ibraahim herari dowladda u k waxay doonaysaa xidhiirka mustaqbalka ee ka dhexaynaya midooda yurub inuu ahaado mid sida ay sheegeen dhowra madax bannaanida waddankan taa waxaa ku celiyey shalay tole wasiirka arrimaha dibadda dominic raab waxa uu yidhi haddii ay yurub ku xidho wadahadallada ganacsi in shuruudo dheeriya oo aan waddankani qaadan karayni taasi waxay muujinaysaa uunbuu yidhi inaanu midooda yurub weli fahmin macnaha ka dambeeyey aftidii labada kun iyo lix iyo tobanka ee uu waddankani kaga baxay midooda yurub haddii labada dhinac go-aan ka gaari waayaan heshiiska ganacsiga waxay ku wada shaqayn doonaan xeerarka ururka ganacsiga adduunka waxaana iman doona cashuuro ay ka qaadi doonaan badeecadaha ay isu dhoofiyaan ra-iisul wasaaraha britain ayaa hore u sheegay in loo baahan yahay in dukaamada waaweyn ee macaashada iibiya ay diyaar gareeyaan cunto ilaa lix bilood dadka ku filaan doonta muddadaas ayaa la filayaa inay badeecad kale u k uga timaado waddamo ka fog yurub
qaar ka mid ah musharaxiinta golaha deegaanka ee hargeysa ayaa ka hadlay diiwaangelinta shalay ka bilaabatay somalilan dhinaca kale guddoomiyaha ururka naafada somalilan ayaa isna ka hadlay caqabadaha ay kala kulmaan diiwaangelinta warbixintan waxaa hargeysa ka soo diray khadar maxamed dacakule qaar ka mid a musharaxiinta golaha deegaanka ee magaalada hargeysa ayaa ka dareen celiyey diiwaangelinta maalintii shalay ka bilaabantay magaalada hargeysa oo ah degma doorashada ay ka sharaxan yihiin cabdirasaaq cismaan maxamed cabdirasaaq kildhi waxa uu ka sharaxanyay magaalada hargeysa waxa uu ka dareen celiyey sida ay diiwaangelintu u socoto goobo aad u fara badan baan soo kormeennay saaka subaxii baanu kacnay waayo annaga maalin weyn bay noo ahayd oo waxaanu ka mid nahay dadka higsanaya inay waqtigani salaanka kuraasta fulaan goobaha aanu soo kormeennay dadku si fiican bay iskugu soo baxeen walow meelaha qaar ay yara iska firaaqa lahaayeen meelaha qaarna ay coojahayeen oo xoog loogu fara badnaa laakiin de kolley sida babulationku yahay sida moral local haya ku xidhanta nin waliba suu dadkiisa u abaabulo ee uu magaranaysaa si ay ugu horeeyaan codbixinta ayaa haddana diiwaangelintana loogu sii ka horeynaya goobahaas aad bay u fiican yihiin qolada commissionku si fiican bay u socotaa hawshoodu marka hore aanu ka baqanay inay xagajiid noqoto iminka laakiin waxaan soo hubnay oo soo kormeeray inay si fiican u socdaan ilaa hadda haddii laga teg waayo hal meel baana sidii ayuu yara cag culus tahay wixii laakiin cabashaa waxaa noo furan inaan commissionka u gudbino oo isla markaaba wax laga qabto haddii alla ka dhigayo commissionka heer degmo ama heer gobol baa intubo heegan bay ahaayeen iyo ilaa heer hoosaba xasan saleebaan aadan xasan fiyoore waa musharax u taagan golaha deegaanka ee magaalada hargeysa waxa uu bulshada magaalada hargeysa ku dhaqan u tilmaamay sida ay muhiim u tahay inay isdiiwaangeliyaan islamarkaana ay tahay xaqay u leeyihiin in ay wax doortaan iyagana la doorto khadar xakulow aad baad u mahadsan tahay sidaad noola soo xidhiidhay waa maalintii labaad qaadashada kaalarka ee codbixiyaasha goobo badan baanu soo marnay aad iyo aad ba dadku ay u wacyigeshayen oo aan u wacyigelinay dadka waxaanu leenahay mar walba qaata muwaadin waxaad xaq u leedahay inaad qof doorato ama lagu doorto waxaanu leenahay waxaad qaadataan kaalarka si aad cod u bixiso ama lagu siiyo markaad cod bixiso amana ayaana cod lagu sii karaa markaa muwaadin mar walba waxaanu ku leenahay waa inaad qaadataa xuquuqdaada muwaadinnimo ee kaalkaaga codbixinta si aad u doorato dad wanaagsan oo kuu adeega dhinaca kale bulshada baahiyaha gaarka a leh ayaa u sheegay v o a sida ay muhiim u tahay in la tixgeliyo wakhtiga ay joogaan goobaha diiwaangelinta gudoomiyaha ururka naafada somalilan daahir jaamac diiriye ayaa u sheegay v o isagoo aan kula kulmay xilligaasi goob ka mida goobaha diiwaangelinta ee magaalada hargeysa islamarkaana ii sheegay in qaar ka mida dadka naafada cagaha ka ah uu soo qaaday si ay isu diiwaangeliyaan waxaana uu tilmaamay muhiimadda ay bulshadan codkeedu ay u leedahay somalilan bulshada reer somalilan waxaanu ku wacigelinayna haddii aanu nahay marka hore dadka disaybelkaa in kaarka la qaato dadka naafada haddaanu nahay in kaarka la qaato waxaanu kale oo aanu bulshada ku wacyigelinaynaa in dadka naafada hoos loo eego oo la keeno goobaha codbixinta kaarka laga qaadanayo markaa waxaanu leenahay dadka naafada ahi waxay qabaan baahi gaara oo aan bulshadu la qabin komishan gaarana ciidumay magacaabina komishanka naga dhexeeya iyo doorashada naga dhexaysa waa taa geesta kale guddoomiyaha guddiga doorashooyinka somalilan cabdirashiid maxamuud cali riyaraac ayaa u sheegay v o a in komishan ahaan ay u dadaalayaan dadka naafada ah isagoo tilmaamay in howlwadeennada komishanka doorashooyinka loo tababaray inay u fudaydiyaan dadka baahiyaha gaarkaa leh waanu gaadhnay annagu dadka naafada waanu arkabeecid ururka ururka naafada iyo waanu gaadhnay waanu isgaadhnay inay hawlgalaan oo dadkaa ka hawlgalaanna waa dalanteedu waa ahayd keliyada iyo ruuxa la iska diiwaan gelinayo dee si adag baa loogu ballamiyey ciidamada loogu tababaray booliiska loogu sheegay in dadkaasu ay special arrangement leeyihiin ama waxa la yidhaaho si khaas ah in iyaga loo eego markay soo galaanba keliyuga hore laga sii daayo marka deetiina way socotaayo khadar maxamed cakule v o a hargeysa
bilihii ugu dambeeyey gudaha dalka soomaaliya waxaa ka aloorsanaa xiise siyaasadeed oo salka ku haysa doorashooyinka la filayo inay dhacaan sanadka fooda inagu soo haya ee waxaa dib u dhacday doorashadii aqalka sare ee baarlamaanka islamar ahaantaasina gudoomiyaha aqalka hoose waxa uu dhowaan ka dhawaajiyey in mudanayaasha baarlamaanka ee aqalka hoose ay haatan xilka haya sii joogayaan inta xildhibaano cusub laga soo dooranayo oo xilka ay kala wareegaan waxaan weli xal loo helin khilaafaadka ka dhashay gudiyada doorashooyinka oo xukuumadda iyo mucaaradku ku kala argduduwan yihiin wasaare ciidla nuur ayaa warbixin arrintan ku saabsan inoo faahfaahinaysa xuseen macalin maxamuud oo ah agaasimaha macadka cilmi baadhista ammaanka ee hiraal ayaa tilmaamaya xumadda doorashadu xaaladda ay abuuri karto waxaa dabcan la gelayaa isku horimaad siyaasadeed oo lugaha la geli kara constitutional crisis firaaq amni iyo dabcan iyadoo ay ku dambeyn karto in uu amni uu faraha ka baxo ilaahay ma keeno in arintu ay saas ku dhammaato laakiin halis amni waa iman karaa waana waxa hadda ay cid walba ka baqayso ama ka digayso sababtaas ayaa loogu baahan yahay in laga hortago in ay arrinkaasu dhacdo waxa ka iman kara iyo shacabka dhibka ku iman kara haweenka soomaaliyeed ee aqoon-yahanka ah ayaa iyaguna xilligan haatan lagu jira u muuqda kuwo si weyn isha ugu haya xaaladda dalka waa tan amaal cabdi ibraahim oo iyadoo ku sugan magaalada london v o eda u warantay soomaaliya waxay soo martay marxalado adag oo kala duwan marxalada doorashada ayaa lagu jiraa iminka doorashada waxaa jirta laba dhinac beesha caalamkana way la socotaa waa la ogyahay qof waliba wuxuu doonayaa inay doorashada waktigeedii ku dhacdo laakiin uma malaynayo waktigeedii waayo waa lasoo daahay waxna hadda ma diyaarsana saynab maxamed xasan oo ka mid ah haweenka u dhuundaloola arrimaha siyaasadda islamarkaana hormuudka ah dhaqdhaqaaqyada xuquuqda dumarka ayaa iyaduna isbarbardhig ku samaynaysa doorashadii afar sannadood ka hor soomaaliya ka dhacday oo iyada lafahaanteeda dibudhac ku yimi intii lagu guda jiray geedi socodka soo xulista baarlamaanka iyo doorashada madaxweynaha iyo doorashada haatan loo dhegtaagayay inay dhacdo maadaama dibudhac badan uu jiro doorashooyinka hore oo soo dhaafay waktigan runtii doorashadu waxay ahaan jirtay gabagabo haddii aan soo qaadano tii ugu dambeysay labadii kun iyo lix iyo toban xilligan waxaaway doorashadii way dhawaata aqalka waa la dhaarinaya waxay dooranayeen guddoonkoodii iyo baarlamaanadu haddana weli ma ay bilaaban marka runtii dib u dhac jiro iyo iyadoo maaragtay mucaaradkii iyo dadkii kalena ay iyaguna rabaan inay dhinac kale iyaguna u sameeyaan runtii horta welwel badan ayaa ayaa jiro oo geesta kale qaar ka mid a haweenka soomaaliyeed waxay sheegayaan inay saluugsan yihiin hanaanka ay ragga siyaasiyiinta ahi dalka u wadaan iyo muranada siyaasiga ah ee soo noqnoqda oo dibudhac ku keena ammaanka iyo horumarinta waa tan mar kale amaal cabdi ibraahim dalkii dhibaatooyinka soo maray intaas haweenka ayaa aada u garab taagnaa oo soomaaliya maanta lama arki lahayn haddii aysan haweenka jiri lahayn ayaga ayaa aada u dhabar adeegay oo usoo shaqeeyey oo dalkan wax badan kasoo qabtay haweenka qabiil ma lahan ninka dagaalka galaya waa ninkeedii marka haweenka soomaaliyeed qudhooda waa inay ka qayb qaataan siday u joojin lahaayeen dhiiggii soddon sano ayaa dagaal iyo xabado socdaan waan gartay amaal dad badan baa waxay leeyihiin arrimaha ammaanka raggii baa waxba ka qaban kari waaye marka dumarku maxay ka qaban karaan sidee wuxuu qaban karaan dumarka waa hooyo way ka naxariis badan tahay raggii way yimaadeen soddon sano nin waliba waxa in yar ayuunbuu dhaqaajiyey laakiin arrimihii bulshada iyo hoos u dhaadhaci umaysan gelin waxaa u malaysaa inay kor iyo international relationkii inay ku meereysanayaan laakiin arrimihii bulshada loo baahnaa in hoosta loo galo iskuulaad lama dhisin xagga caafimaadka lama dhisin adeegii bulshada lama dhisin dhalinyaradii looma sameynin shaqooyin lama abuurin dalka waxyaabo badan oo waxaa jira habacsanaan ka muuqata ee dadkii marka waxaa loo baahan yahay jawi jawiga ka duwan haddii la helo haween daacad u ah oo dalka u shaqeeya dhabarka u xirta waxaan u maleynayaa rajadeeda aan qabo boqolkiiba sagaashan in aan ka baxeyno meesha dalka hadda uu taagan yahay santahay zaare cidlo nuur ayay ahayd taasi oo warbixintaasi nala socodsiinaysa halkaad ka dhegeysanayseena waa v o a
kooxda al-shabaab ayaa muddo laba bilood gudahooda ku gubay ilaa iyo shan iyo toban gaari oo badeecad u waday magaalada xudur deegaan u dhexeeya gobolada hiiraan iyo bakool falkii ugu dambeeyey ayaa shalay waxaa lagu gubay sideed gawaarida xamuulka oo badeecado kala gedisan waday wariyaha v o eda ee gobolka hiiraan xuseen xasan dhaqane ayaa dhacdooyinkii ugu dambeeyey ka waraystay gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda magaalada beledweyne maxamed cali maxamuud gaadiid degmada beledweyne ka baxay bakool u rarnay ahaa laba iyo toban baabuur sideed baabuur waa la gubay afarna waa fakatay meeshaasna waxaa waa meel la yidhaahda bakool ciidamadii bakool ka soo baxayna way ku dagaalameen laakiin khasaarada gaartay gaadiidkaas khasaare oo faro badan waayo isbuuci horena toddoba baabuuray meeshaas ku gubeen bishii hore toddoba baabuuray meeshaas ku gubeen waxaan leenahay horta marka ugu horeysa ummaddaas safarka eh dadka qaadiculqariiq ah oo jidka u galaya ilaahay ha hununiyaan leenahay marka ugu horeyso marka labaad dowladda federaalk waxaan ka codsanaynaa in meeshaas ciidamo sugo amniga ay geeyaan annaga hirshabelle haddaan nahayn insha allahu ilaah idinkiisa waa geyn doonaa sidaasay wax u dhaceen walaal marka gaadiidka aad sheegtay in badeecadda ay ka qaadeen magaalada beledweyne wax ilaalo ah oo waddada marinaya maa la socday mase gaadiidka keligoodaa socday sida hadda warbixinta horta markii hore isbuuci hore gaadiidka keligiisa u ahaa laakiin hadda bishii hore keligiisa u ahaa oo toddobada baabuur ay meesha ku gubeen laakiin hadda sida noola sheegay waxaa ciidamaa la socday ciidanka ka baxay meesha layidhaha qurac joomo oo kale roggaas geey markaa iyaga ka soo noqdeen oo qurac joomo ciidanka qurac joomo looga talagalay ay soo noqdeen ka bacdiyaa jidka loo galay sidaasay wax u dhaceen walaal sideed baabuur waa gubeen afarna waa ka fakatay walaal marka baabuurta lafahooda iyo badeecaddii saarneed xaggee laga leeyahay ma bakool mase hiiraan baabuurta lafaheeda badanaa waxaa lagale meesha layidhaha degmada beledweynaa lagale gobolka hiiraana lagale laakiin badeecada waxay urneed xudur meeshaasay urneed walaal yaa ku tuhumaysaan maamulka magaalada beledweyne haddaad tihiin in dhibaatada baabuurta gaartay iyo kuwa la gubay iyo waxa meesha ka dhacay yaa ku tuhumaysaan waxaan ku tuhumaynaa horta naf nin naftiisa gubaayo naf biniaadan dhaafe ma hayo waxaan ku tuhmaynaa ciidamadii shabaab aan ku tuhmaynaa shabaabna kolley dhowr jeer uu jidkaas galay isbuuci hore ama bisha hore toddoba baabuur uu ku gubay shalay sideed baabuur uu ku gubay sidaasay khasaaradaas u dhacday dadkaas khasaarada ay gaartayna dad siyaasa ku jiro ma aheen dad iska shicib ahoo iska danaysata oo xamuulaha iska ahaayeen ayagana insha allahu ilaah idinkiis dowladda federaalka inay gacan siisaan ilaahay ka rajaynayna walaal marka ujeeddada loo gubaya gaadiidka badeecadaha ka qaada beledweyne ee dhinaca bakool aadaya maxay tahay walaalow waxii loo gubaya xaasidnimo waaye ma ogi wax dhibaatee ma jiraan oo nimankaas ma wataan wax siyaasada shuqulkuma leh waa dad gaadiid leeye waa dad ganacsiga degmada beledweyne ku noolaay ah xaasadnimo iyo dhibaato iyo dadkaas bakool jooga in go-doon la geliyo ooy dadkaas baahi u baaba'aan intaas umaa inta loo galaama wax kale siyaasa ma jirto walaal markaa fiiriso falkii bishii hore ka dhacay oo toddobada baawur lagu gubay iyo midkii shalay sideedda baawur lagu gubay badeecadaha waday maxaa is leedahay saameynta ay ku yeelan karaan gobolka bakool iyo magaaladii ay u socdeenee xudur
saameynta hadda waad ogsoon tahay jidkii haddii cadow ou joogo oo meeshaas cadow aas degan yahay hadda saameynta ay ku yeelanaan dadkaas meeshaas degan gobolkaas degan magaalada xudur degan haddii siday ku baabi'i lahaayeen oo ay ku baabi'i lahaayeen unbay cadowgaas ka talinaa ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa insha allahu ilaah idinkiis inaad cadowgaas ilaahayna ka dulqaado meeshaas dadkaas meesha ku deganne siday ku noolaan lahaayeen haddana ayagana inay isku tashtaan dowladda bakool inay ay arrintaas soo farageliso oy wax badan ka qabato oo jidkaas ay ciidamo u yeesho intaasaan insha allahu ilaah idinkiis ku boorina walaal kaasi wuxuu ahaa guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda beledweyne maxamed cali maxamuud oo u warramay wariyaheenna magaalada beledweyne xuseen xasan dhaqane ururka al-shabaab ayaanan markiiba ka hadlin dhacdadan iyo iska horimaadka ka horreeyaba wixii warar ah ee ka soo kordhana waxaan idinkugu soo gudbin doonaa idaacadaheenna xiga
barnaamijka bandhiga v o a waa barnaamij oo idinku tala gashay laanta af soomaaliga ee v o a bandhigga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xidhiidha taariikhda iyo aqoonta guud dhaqaalaha sharciga iyo samafalka haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud ha moogaan bandhigga v o a
bandhiga v o e kala soco laanta af soomaaliga ee v o e maalin kasta oo khamiis ah
haatanna aanu jaleecno dhinacii heesaha dabacsan
haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka tubta nolosha aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka
barnaamijka tubta nolosha waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a xaalad adag oo nololeed oo la soo daristay ilaa shan boqol oo qoys oo xilliyo kala duwan soo gaaray xeryaha barakacayaasha ee duleedka magaalada muqdisho waxaad kaloo maqli doontaan qaar ka mida qaxootiga soomaalida ee ku nool xeryaha dhadhaab oo walaac ka muujiyey khilaafka diblomaasiyadeed ee soo kala dhex galay dalkii ay ka yimaadeen ee soomaaliya iyo dalka ay martida u yihiin ee kenya kaalimihii heesaha iyo ciyaarihii ayaan ka maqnayn barnaamijka aynu ku horraynaya barakacayaal tiradoodu gaarayso ilaa shan boqol oo qoys oo xilliyo kala duwan soo gaaray duleedka magaalada muqdisho ayaa ku wajahaya halkaasi xaalad nololeed oo adag waxaa booqday xeryahan warbixintanna ka soo diray wariyaha v o a xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste barakacayaal ka yimid gobolka shabeellaha hoose oo xilliyo kala duwan soo gaaray xeryaha ku teedsan duleedka muqdisho ayaa walaac dhanka nolosha ah ka muujinaya duruufaha adag ay ku sugan yihiin waxaana dadkan tiradoodu ay gaaraysaa shan boqol oo qoys barakacayaashan ayaa sidoo kale dhibaato xoogan ku qaba hoyxumida haysata taasoo ogolaatay inay u nuglaadaan roobabka iyo cadceedda waxaanay dalbanayaan in laga taakuleeyo sidii ay u heli lahaayeen baco ay ku dataan aqaladooda cooshadaha ka samaysan faadumo siidow oo ka hor inta ayan soo barakicin ahayd beeraley iyo xoolodhaqato ayaa ka warbixisay duruufaha ay kala kulantay imaanshaha duleedka muqdisho shinaal beeraaley aheen beeraa iska tacbari jirni xoogo yaroo xoolo eryaal een waa iska qabni eryaashaana iska beeraha markaan u bixin hore u wadan jirni eryaashii waa naga dhammaadeen biyihii aan ka soo barakacnay koleen aniga caruur waxaan wataa toddobaan wataa toddobadii xamar la soo gali lix bilood aan kaamkaan aan dhex taagan aan deginahay haddana hooygayna hooy iska yaryar waaye hooy fiican ma haysano roobkii habeen hor nagu dacay iyo kii shali iyo macnaa daraad ahay biyihiiya macnaa guryaha noogu soo gadeen hoos iyo korbo bac ma haysano raashiin la'aan ilmihii ilma yaryar waaye kuwa meel aadanoo qaraab aasan karaan maaha anaa baxo dhardhaqoobaan aadaa haddaan soo hel kheer haddaan soo waayina kole ilmihii waa loo labisa waa loo qaqabaynaa silidan loo marmarinaa shaahawaariko wax la dhaha loo karinaa shaayagaasaa la siisiinaa ilmihi waa laisku sasabaa qaraabkeeda waa iska dhibban yahay gurigii aad gurigii aad tagtid koob dhowdad waxaa lagu leeyahay walaalay macaanay naga leexda cururkiina wixiin idinkabadiina naga dhaqaqa waxa idma haynaa ugu dambayntii barakacayaashan ayaa la daalaadhacaya xaalad caafimaad darro oo aad u liidata xilli uu dhanka kale dunida ku soo labakacleeyey cudurka covid sagaal iyo toban mana jirto cid ilaa iminka wacyigelin ku aadan xanuunkaasi u samaysay waana kuwo ay taasi u dheer tahay biyola'aan iyo nolol xumo baahsan anuu qandhaqandha ka ahayn anigu qunfac waa ka ciminaa ilinbeen xaarawe mogtahay wax qunfac iyo waxaas iyo xargab xargab waa jira caruurta markay xargab ku dhaco oo iska dhalootinayaan oo diifkaas iyo dhareerkaas kabada'ayo waxaas waa jiraan laaqa qunfac zaa'id een burkiita iska noqon karto qaboobkaasaa galaayo roobkasaa u da'i waaye dhib kale hadda aan sheegayno ma jiraan laakisyada qunfac zaa'id iyo qandhada iyo ilma isbitaal loola ordoo tabcaan ma arkin laakis qandho waa jirtaa xargab waa jiraa alxamdulilah ilaahle loo rabatuga wax sonkor iyo saliid waxaasaa loo garaaca waxaasaa iska siisana ilmaha ile waa noo caafimaadsiinaa biyo la'aan waa ka jirtaa hadaa lacag haystada dhaansanay haddii lacag haysanana maba haysatidbo meeshii biyo tubo ku dhow meelahaasaa la aadaa laba jirgaan jirgaanku aa laskayga soo qaadanaya imisaa la iibiyaa kun shilin jirgaankii aa la iibiyaa haddaa haysanana maba haystadbo haddii haysanana kuwa bacweynayaasha degana oo milkiiliya ayaan u tagayna hal jirgaan biya walaalayaalow nusiya ilmihi waxa noocawayaan ma lehe sidiyaan nuu siiya habeenka dhardhaqow ay u badan yihiin dhaqow mar lasoo helay marna lasoo waanay u badan yihiin wax kale uma badnaa ilaan wax kale ku shaqayn karaan abjirinbo raggiina shaqa mooba haystobo shaqa la'aan waaye magaalo way xerxeran tahay haddau aadi lahay magaalkiisa aadi lahaayena jidadkiia wada xerxeran naagiyaa isku xariiftamayaan hadday wax soo heleen kheer hadday wax soo heleen kolna iska soo laabanaya ilmihiya miskaan aa madax daaldaalinayaan waa ilmihiya macna uu sasalaaxayaan madax wax kaloo la siiyaa ma jiraan maalintii hal mar aan wax karsanaa oo markaan ilaahay wax noo soo sahel haddaan haysanana maba haysanabo iyadaas mafalka gargaarka wax hadda noo umaadana caabiyo daraashiinna si ama bacyana siiyaan ma arkin wax idinka hadda oo hadda oo ka ahan oo hadda macnaha wareegigan haddii wareysnimadan hadda daadi ilaahay wax naga sii mooyi wax haddana caabiyo waxna siin ma arkin muddada hadda inta aan ku joogno wax hayad hadda noo umaatay waxna siisay na caabisa ma jiraan haweenka foolana haddii ilaahay u fudusay gurigooda ilaahay ugu fudusayna iska dhalayaan umulsada xaafada ay ka qabanayaan haddaa oo qofta uhub ay tahayna meel see fadhahayaa la geynaa meeshaasaa kusoo dhalayaan alxamdulilaahi iyagoo haddana iyadii cunugooda oo dhalsana haddana xaafada lanool keenaa gaariyaa laga soo qaadaya hataa qofta haddii dhasho guryaha la degaya buushbuush waayo guri fiican oo had isku toosan ma deg ma aha wax oo buushbuush ee leeway oo roob hadaa do-o hoos biyaha kasoo siinaya kor biyaha kasoo siinaya leeway wax ba ay hadda oo kor noo saaranyihina ma jiraan dhib weyn ayaan ka qabnaa roobka markaa do-o ilmahayna hooyinkooda dhibwaan ayaan ka qabnaa in meel noo jiiftaan ma haystaan hooyiga aadaa noogu xun yahay cuntada aadaa noogu xun tahay hay-adaha samafalka gargaarka waxaan ka rabnaa inna caabiyaan oo ilaahay wixii noogu soo qaa ilaahaynoogu soo dhiib ilahay inaa noo keenaan hadda xilli roobaadaa lagu jiraa roobku markuu yimaado maxaad samaysaan wax haddana sameey mal hiri roobeedaa lagu jiraa gurigaa laskiga jiraa ilmaha gurigaa laskiga dhexeena mooy qof meel aadi karta maba jiraba ilan roobaa da-ayo wax loo qabto ma laha ugu dambeys waxaan cudsanaynaa ilmahayni aniga hay-adaha samafalka gargaarka waxaan rabnaa inaa degdeg ahaan nagu soo caawiyaan wixii ilaahay noogu soo dhiibo bacay iyo raashin wixii naqato inna siiyaan xasan kaafi qoyste v o a muqdisho mahadsaned xasan kaafi cabdiraxmaan qoyse oo warbixintaasi ka soo diray magaalada muqdisho haatanna aynu ku nasanno dhinaca kaalmaha heesaha waxaana idinku soo maqan cod ka baxsan ee fanaanka cawaale aadan heesii nabaaddiino weli barnaamijka tubta nolosha ayaad la soconaysaan haatanna kenya qaxootiga soomaalida ee ku jira xeryaha dhadhaab ee dalka kenya ayaa walaac ka muujinaya inuu saameyn ku yeesho khilaafka xoogaysa ee u dhexeeya dowladda kenya iyo dowladda soomaaliya maadaama ay qaxooti wakhti dheer ku ahaayeen dalka kenya qaxootiga ku jira xeryaha oo u badan soomaali oo wakhti dheer ku noolaa xeryahaasi ayaa sheegay inay muhiim tahay in labada dal ay ka heshiyaan khilaafaadka ka dhex aloosan warbixintan waxaa xeryaha qaxootiga dhadhaab ka soo diray wariyaha v o a cabdisalaam salas xasiloonidarada siyaasadeed ee ka jirta dalal badan oo dunida ku yaala ayaa sababtay in qaxooti badan dalalkooda ay dibajoog ka noqdaan waxaana jira qaxooti badan oo colaadaha ka dhashay khilaafada siyaasadeed dhibanayaal u noqday xeryaha dhadhaab ee dalka kenya waxaa ku nool qaxooti badan soomaali kuwaasoo ka soo cararay colaadihii ahliga ahaa ee soddon sano ka hor ka dhacay gudaha soomaaliya qaxootigan ku nool dhadhaab ayaa rajo weyn ka qaba inay soomaaliya ka hana qaado dowlad damaanad qaada amniga dalka soomaaliya balse khilaafyada haatan ka soo cusboonaaday gudaha soomaaliya ayay qaxootigan rajaxumo ka muujiyeen qaar ka mid a qaxootiga dhadhaab ayaa ka hadlay saamaynta ay ku yeelan karto culashada siyaasiga ah ee haatan ka soo cusboonaaday dowladda soomaaliya siciid salebaan cabdi soddon sano ayuu qaxooti ku yahay kaamka dhadhaab v o eda ayuu u sharaxay saamaynta noloshooda ay ku yeelan karto khilaafka siyaasiga ah iyo rajooyinka ay ka qabeen inay dib ugu laabtaan dalkooda hooyo saddexan waa siciid salebaan cabdi haddii aan ka hadlo aada weydiisay walaale fakarkayga anigu waxaan u arkaa arrinta soo cusboonaatay magaalada muqdisho gaar ahaan khilaafka xilka lagaga qaaday ra-isul wasaaraha dalka soomaaliya runtii xaqiiqatan shakhsi ahaan anigu waan ka naxay cows anaga waxaan ahay dad rafajiya qaxoontiya soddon sano baan xeryaha qaxoontiga dhaab aan rafajiya ku ahayn mar kasta oo ay noo muuqato naruuro ama niyad wanaag dalkii soomaaliya inaannu ku laabanno haddana waxaa arkaysaa iska qabsi siyaasadeed oo runtii aad dareemayso inuusan lahayn meel loo jeedo hase yeeshee ilahay waxaan ka baryaynaa inuu dadka madaxda soomaaliya ilaahay inuu tuso tubta toosan ee xaqa ah waa tahay markii aad maqasho khilaafka siyaasadeed oo amnigii iyo deganaanshihii furaha uu ahaa qaxootina aad soddon sanatiin maxaa dareentaan wallaahi saaxiibo waa dareemi kartaa qof qaxoontiya qof qaxoontiya aan dalkiisa joogin dhibaatada haysta waa dareemi kartaa qof kasta oo adduunka ku nool qof dalkiisa aan joogin wuu dareemi karaa wadanka uu joogo martida ku yahay dhibaatooyinkiisa iyo culayska mataqaana uu maaragtay ka haysta innaga dad soomaaliyanu nahay wadankeena soomaaliya boqolkiiba boqol waan jecellahay horta waxaa aad iyo aad marka hore mataqaanaa horumar baa muuqday laakiin maanta waxaad moodaanio mugdi inuu soo gelayo bcause waxaa arkaysaa waxaa lagu qabtay maamul goboleedka galmudug shir lagaga hadlayo ayaha soomaaliya waxaan u arkaynay in wax fiican ka soo baxeen haddana waxaa muuqda khilaaf kale oo golihii baarlamaanka waa arkaysaa inay sharcigii ka xayuubiyeen xilkii ka qaadeen ra-isul wasaarihii dalka soomaaliya marka aad iyo aad bay niyasab nagu tahay runtii ilaahayna waxaan ka baryaynaa wax khayr qaba inuu mataqaanaa waddankeenna ilaahay uu ka samata saaro dhibaatooyinka iyo waxa haysta qaxootiga ku dhaqan xeryaha dhadhaab ayaa inta badan waxay yihiin kuwa halkan yimid horraantii sagaashamaadkii xilligaas oo dagaalo ahliya ay ka qarxeen gudaha soomaaliya dagaaladaasi oo gallaaftay nolosha kumanaan soomaaliya aan waxba galabsan balse qaxootiga soomaalida ayaa rajo weyn ka qaba inay dib ugu laabtaan dalkooda qaxootiga soomaalida ayaa mar uu rajo ka qaba inay ku laabtaan dalkooda hooyo muudey cabdilaahi faarax tubta nolosha ayuu la wadaagay cabsidii ay gelisay muranada haatan ka soo cusboonaaday hogaanka sare ee soomaaliya
warbaahintaan dhegaysanayay marka waxaan maqlay inay cod kalsooni darra loo qaaday ra-iisul wasaarihii ee qadka laga saaray aad iyo aad ay arrintaa niijab iu kanta aniga iyo dhallinyarada soddonka sana qaxootiga qurbajoogta ku ahayd sababtoo ee mar walba waxaan anaga aad iyo aad ma garanaysaa aan oga aan rajo weyn ooga qabnaa dalkii oo noo dhismo dowladdii oo isbedesho si sharciga isu bedesho dalkii oo iyo dowladdii oo aan khilaafaad aan dadkii iyo dalkii u horseedin ma garanaysaay is-afgarasho fiican isu tanaasul iyo ma garanaysaay wax isla qabasho waa tahay maxamuudow dowladdan aad baa ula dhacsanayd saan la socdo dowladihii kale maxay kaga duwaneen dowladda hadda jirto wallaahi dowladan waxaan dowladan dhehayna waa laba nin madaxweyne iyo ra-iisul wasaare isfahansan ayaa aad waqti dheer isla soo shaqeeyay ayaan dhehayna oo waxyaabo badan dalka ka bedelay oo gudaha saameyn weyn ku lahaa ayaan ayaan u haysanay markan rikoordkan inuu jabo ma aanan filaynin ilaa ay intii doorasho laga gaarayo si sharci loogu kala baxaayo ma aanan lahayn prime minister iyo president iyo madaxweynaha kala tagayn ma aanan lahayn marka tan maanta caadi riili waxay nugu noqotay hadproken waxa loo yaqaano niyajab weyn waa tahay n qaxootiyanan soddon saan halkan ku noolaa maxay uga dhigan tahay wallaahi waxay ooga dhigan tahay haddee haddana dalkii mar mar walba markaad rajo ay ku muuqato haddana haddii qalalaaso uu sii galo waxay ooga dhigan tahay inay magaranaysaay rajo la-aan iyo niyajab inaan meesha aan magaranaysaay aan dhallinyaradii iyo dadkii qaxooti ku noolaa ay ka muujinayaan xilliyada dhibaatooyinka ay ka dhacaan dhulka soomaalida waxaa culays dhinaca nolosha soo wajahdaa dadka danyarta ah oo qaarkood u qaxa dalalka dariska bismillaah magacaygu maxamed canuur al lahaa waxaan ku noolnahay xerada qaxootiga dhadhaab muddo ka badan soddon sano dabcan tan waxay nagu tahay nijab weyn tan waxay dhalin kartaasoo keeni karto qaxootigii awalba dhadhaab buuxa inuu soo bato oo dad badan ay imaadaan marka dabcan waxaan leenahay dadka madaxda waddanka haloo tiro dowladnimada iyo nidaamkan hala ilaaliyo yusuf xilliyadii waxba dhacaamad xerooyinka qaxootiga way soo buuxsami jireen waxaa imaan jirtay inta loogu talagalay in ka badan marka waxaan leenahay dabcan haddii hadda xataa niijabkan dhacay darteed laga yaaba dad walaaca ka qabo inay dagaal dhacaan iyadoo waxba dhicin hata soo qacan taasoo ku dhalin karto xerooyinkii inay sii buuxsimaan dhibaatooyinka biniaadanimo meeshan ka jira inay sii bataan marka dabcan tan waxaan u arna dhalinyarada dhadhaab haddaan nahay inay tahay niijab weyn adan igu xunahay waa tahay in fariinta u dirayso madaxda maxay tahay waxaan u diraya fariinta madaxda dowladda soomaaliya aan u diraayo ee ugu horeeyaan golaha shacabka iyo madaxweynaha ra-iisul wasaaraha dabcan tenshonka la dejiyo madaxweynahana iyo ra-isul wasaarahana siday ebelba saaciiba ay u ahaayeen iskugu dhegnaayeen ay iskugu dhegnaadaan haalaha yar u dhamaystiran ay u dhiman ay dhammaystirtaan si waddanka insha allah horumar loo gaarsiiyo ugu dambayntiina qaxooti badan oo soomaaliya oo horaan ku laabtay soomaaliya ayaa mar kale ku soo laabtay xeryaha dhadhaab kuwaas oo haatan wajahaya alad nololeed maadaama gargaarkii samafalka oo noqday mid gaabisa waxayna qaxootiga qaarkood walaac ka qabaan in amni darada siyaasadeed ay sababi karto inay qaxooti kale ka soo gudbaan xadka ay wadaagaan dalalka soomaaliya iyo kenya cabdisalaam salas v o a xeryaha dhadhaab aad buu u mahadsan yahay cabdisalaam salas haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii cayaaraha iyo axmed cali sheekh
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinta cayaaraha kooxda kubadda cagta brushi dortmond ayaa xilka ka ceerisay tababare lucien favre kadib markii shan iyo hal looga adkaaday ciyaartii ugu dambeysay ee horyaalka bundesliga oo ay la ciyaareen kooxda stuttgard guuldaradani ayaa waxaa ahayd tii saddexaad ee shan kulan gudahood ku asiibtay kooxda dortmond waxaana iminka ay kaalinta shanaad kaga jirta horyaalka bundesliga iyadoo shan dhibcood ka dambeysa kooxda bayan munshin oo horyaalka hogaaminaysa si kastaba lixdii saddex jirkani ayaa waxa uu kooxda dortmund ku hogaamiyey wareega lix iyo tobanaad ee koobka horyaalada qaaradda yuruba iyada oo kooxduna kaalinta kuwaad ee ka gashay gruubkeeda tababare fabra ayaa waxa uu hayay xilka tababarnimo ee kooxda dortmund tan iyo sanadii bishii julaay markaasi uu kaga soo biiray kooxda dalka faransiiska ee niis kooxda dortmund ayaa waxa ay sheegtay in kaalyaha tababaraha edin tersdig uu sii hayn doono xilka macalinimo ee kooxdaasi ilaa dhammaadka xilli ciyaareedkan markaasi kadib oo go-aan laga gaari doono cidda bedeli doonta tababaraha la ceeriyey dhinaca kale ciyaariyahan neymar ayaa laga cabsi qabaa in uu gaaray dhaawac aada halis u ah kadib markii laga saaray ciyaartii ugu dambeysay kooxda b s g ay la ciyaartay kooxda leon maalintii axad ahayd ciyaartaasi oo b s g looga adkaaday gool iyo waxba ciyaaryahankan udhashay dalka brazil ayaa waxaa la arkayay isagoo oynaya islamarkaana xanuun daran uu hayo markii garoonka laga saarayay waxaa dhaawacay ciyaaryahan thiago mendes oo isna ciyaarta laga siiyey calaamada casaanka sababo la xiriira qaladka uu ku sameeyey ciyaaryahan neymar kooxda b s g ayaa waxa ay sheegtay inay ka cabsi qabto in ciyaaryahankan uu dhaawac alisa ka gaaray anqowgahaase yeeshe ilaa iyo hadda lama oga inta uu la egayay dhaawacaasi tababaraha kooxda b s g thomas tukel ayaa waxa uu sheegay in ciyaaryahanka uu tijaabo mari doono maanta islamarkaana lagu ogaan doono heerka uu gaarisan yahay dhaawaca soo gaareen kooxda b s g ayaa kulankaasi gool iyo waxba looga adkaaday waxaana ay hadda kaalinta saddexaad kaga jirtaa horyaalka ligwan ee dalka faransiiska dhinaca kalena natiijooyinka ciyaaraha kulamadii dhacay shalay ee horyaalada dalalka qaaradda yurub haddii aynu eegna horyaalka brimier league ayaa inta badan kooxaha loo yaqaanay kooxaha sare shalay ay gebigooda badin waayeen kooxda hogaanka heesa ee tottenham ayaa gool iyo gool la dhaafoysay kooxda crystal palace sidoo kale kooxda liverpool oo u safartay kooxda fulham ayaa ciyaartoodii waxay ku dhammaatay barbardhac gool iyo gool ah arsenaal oo garoonka imaaraad isku martigelisa kooxda banley waxaa looga adkaaday gool iyo waxba ciyaartaasina waxaa kooxda arsenal calaamada casaanka ka qaatay ciyaaryahan granit shaka halka goolka ay kooxda banley ku badisana uu iska dheliyay ciyaaryahan obemayan dhinaca kale kooxda lester ayaa ahayd koox ka faa'iidaysatay dibuudhacyada ku yimid kooxaha tottenham iyo liverpool iyadoo saddex iyo eberer kaga adkaatay kooxda brighton sidoo kale waxaa iyana adkaatay kooxda southampton oo saddex iyo eberer kusoo daartay naadiga sheffield united horyaalka brimier leagana waxaa hogaaminaysaa kooxda tottenham oo leh shan iyo labaatan dhibcood liverpool waxay leedahay shan iyo labaatan dhibcood lester city ayaa iyana waxay leedahay afar iyo labaatan dhibcood halka kooxda southampton oo ku jirta kaalinta afraad ay ka leedahay saddex iyo labaatan dhibcood dhinaca horyaalka zeri ada dalka talyaaniga haddii aynu eegnana kooxda kubadda cagta inter milan ayaa kasoo kabatay gool looga hormaray waxaanay saddex iyo hal kaga adkaatay naadiga kylery atlanta waxay saddex iyo barditay kooxda valentina roma oo saftay kooxda bolonya waxa ay kusoo dugatay shan iyo hal naaboli waxay laba iyo hal kaga adkaatay kooxda sabadoria genoa oo martigelisay kooxda yuventusna waxaa looga adkaaday saddex gool iyo gool milanna waxay laba iyo laba la dhaaf weysay kooxda barmacalcio kun sagaal boqol saddex iyo toban dhinaca horyaalka sbain haddii aynu eegno kooxda real societad ayaa hal iyo hal la dhaaf weysay naadiga ebar real batis oo martigelisay velarin ciyaartoodii waxay ku dhammaatay gool iyo gool elg oo martigelisay kooxda granadana ciyaartoodii waxaa hal iyo eber ku adkaatay kooxda granada naadiga barcelonana waxaay gool iyo waxba dirqi ah kaga adkaatay kooxda labeynta ee goolka qurana waxaa dhaliyey ciyaaryahan leonal messi xubintii cayaarahana waa naga intaas
mahadsaned axmed cali sheekh oo xubintaasi cayaaraha nala socodsiinayey haatana dhegaystayaal innagoo kusii siqayna gabagabadii barnaamijka waxaa idinku soo maqan codadka baxsan ee fanaaniinta hodan cabdiraxmaan iyo mursal muuse barnaamijkii tubta nolosha iyo guud ahaan idaacaddii habeennimo dhegaystayaal waa naga inta waa maxamed bashiir cabdiraxmaan oo idin leh nabadgelyo suray suray dushayda ducaysantayda idooqaa ku raaco sidii dayaxaan ku daawanay sidii dayaxaan ku daawanay sudadaal deeqday maankee soo dadaalsoo dadaal deeqday maankee soo dadaali soo dadaal soo dadaal deeqday maankee soo dadaali